fiducaan u wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ay laantaab soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaadhaysa washington waafidnimo saraasaa taarikhduna ay tahay shanta bisha noofembar ee sanadka laba kun iyo afariyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan boggayaga v o a somali com haatana dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa dhegaystayaal qodobada inta badan aad idaacadeeda caawiya dunida ku maqli doontaan waxaa ka mida wararka la xidhiidha doorashada dalka maraykanka oo maanta looga dareeray dalka oo dhan iyo weliba barnaamijkii amuraha maraykanka oo isaguna isla arrintaasi aanu ku eegayno wax saan isugu dhegan ma jiri jir hore unbaa badan jirtay laakiin tan sibaa la isugu dheganyaa ma gabadha ma aqaanoo naag sidan oo kaleeto isu istaagto oo madow oo baa loo diidan yahay ma naqaan laakiin annaga gabar ahaanna waa ugu codaynaynaa maasha allah wax wanaagsan weeyaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan codeeyey si fududna waa ku codeeyey
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii galka baadhista oo aan ku eegayno xiisadda ka dhex taagan dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka jubbaland annaga ma qarinayno been kama sheegayno runtaan sheegaynaa way noo caddahay waan ku shaqaynaynaa teendha dambe soomaali layskuma dooranayo mas-uuliyadda ilaahay uuna saaray inta aan joogno waxaa ilaahay nagula xisaabtamayaa inaanaan soomaaliya meeshii ku celin marka ciddii wax ka rabta meesha ee wax ka qordinaysa ama u lujiinaysa waxaan leeyahay raja lagama qabo
qodobadaasi weliba kuwo kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirin hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna malaayiin qof oo ka mida codbixiyaasha waddanka maraykanka ayaa maanta codkooda ka dhiibanaya si ay u kala doortaan kamala haris iyo weliba donald trump xilka madaxtinimada oo ay u tartamayaan rayo ururinta dadweynaha laga sii qaaday ayaa muujinaysa in aad la isugu dhow yahay gaar ahaan gobolada aan dhinacna raacsanayn ee loo yaqaanay swing states labadan tartame ayaa shalay tegay gobolka pennsylvania oo ah mid ka mida gobolada aadka loo dhowrayo labadan tartame ayaa sida oo kale qabtay isu soo baxyo ka dhacay goobo isku dhow oo ka tirsan magaalada pittsburg ee gobolkaasi ilaa iyo maanta oo ay codbixintu bilaabantay ayaa waxaa hore u sii codeeyey dad ka badan koob iyo siddeetan milyan oo qof kuwaasoo amaba goobaha laga codeeyo tegay amaba iyagu boosta ku diray codkooda tirada ayaa ka badan kalabadha tiradii codaysay sanadkii laba kun iyo labaatan taasoo ahayd boqol iyo sideed iyo konton milyan xilligaasoo joe biden uu ka adkaaday donald trump kaasoo ilaa iyo maanta ku doodaya in doorashadaasi laga khiyaameeyey xulafada siyaasadda ee madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa maanta sheegay in la tixgeliyo aragtida ah in wax laga bedelo dastuurka turkiga si madaxweyne erdogan loogu ogolaado inuu mar kale u tartami karo doorashada sanadka laba kun iyo sideed iyo labaatan kadib adibu doorashadiisii sanadkii hore erdogan ayaa hadda ku jira xilligiisii u dambeeyey haddii aanu baarlamaanku ku baaqayn doorasho xilligeedii kasoo hormarta sida uu dastuurku qorayo erdogan ayaana turkiga soo xukumaya muddo koob iyo labaatan sana ah isagoo markii hore ra-iisul wasaare ahaa kadibna madaxweyne noqday dhelfeed bajeli oo ah madaxa xisbiga nationalist movement ama m h p kaasoo xulafo la ah xisbiga erdogan ee eke barty ayaa soo jeediyay arrintan dadka siyaasadda turkiga falanqeeya qaarkood ayaa sheegay in soo jeedintan yaab kale ay wadaan xisbiyada m h p iyo weliba a k p kaasoo ay ku doonayaan inay ku soo jiitaan xisbiga kurdida taageera ee d e m oo ah ka saddexaad ee ugu badan baarlamaanka si ay u helaan aqlabiyadda ay dastuurka wax kaga bedelaan sida loo xoojiyo in erdogan uu doorashada laba kun iyo sideed iyo labaatanka ka qaybgali karo ugu dambeyntiina ciidamada militariga ukrain ayaa sheegay maanta inay soo rideen laba gantaal ah iyo weliba kuwaasoo ah kuwa meelaha fogfog laga hago oo ruushku leeyahay iyo siddeed iyo afartan ka mid ah sagaal iyo toddobaatan diyaaradaha daroniska ah oo ciidamada ruushku ay u isticmaalayeen weerar ay habeennimadii soo qaadeen soo riiditaankaasi ayaa ka dhacay gobolada jarkase kimberof kiev odessa iyo weliba gobollo kale waxaana sidaasi ku warantay waaxda hawada sare ee militariga ukraine ivan fedrov guddoomiyaha gobolka zaborishiya ayaa sheegay maanta in weerar ruushku ay ku dhinteen ugu yaraan ama weerarkaasi ruuska ay ku dhinteen ugu yaraan lix qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen lix iyo toban kale waxaana uu khadka telegramka ku xusay mas-uulkan in ruushka uu bartilmaameedsaday xarumo ay ka mid yihiin kaabayaasha dhaqaalaha ee waddankaasi dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi haatanna u diyaargarooba qeybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida fiducana wanaagsan ayaa dhammaantiinba idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba aan ku bilowna dalka maraykanka malaayiin codbixiyaala ah ayaa maanta oo salaasa codkooda dhiibanaya si ay u go-aamiyaan midkooda madaxweyne ka noqonaya wadanka maraykanka waa madaxweyne ku-xigeenka haatan xilka haysa kamaala haris oo xisbiga dimuqraadiga ka tartamaysa iyo weliba madaxweynihii hore maraykanka donald trump oo isaguna xisbiga jamhuuriga ka tartamaya iyadoo ay u kala dooranayaan kooga dalka hogaamin doona afartan sanadooda soo socda waxaana socota codaynta dadku iyadoo ay safafka ay ku jiraan ilaa iyo saaka toddobadii subaxnimo wakhtiga cirifka bari ee dalka maraykanka inkastoo gobolada maraykanku ay wakhti ahaan kala duwan yihiin haddaba aan ku horeyno magaalada minneabolis ee gobolka ay soomaalida badan ku nool yihiin ee minnesota waxaana haatan warbixintan ku eegaya wariyahayaga maxamuud mascade wahgaaga waynuu soo gudbi doonaa dhegeystayaal qodobkaasi ee haatan aynu ku horeyno dhinacayo gobolka ohaayo oo isagoo ah gobolka labaad ee soomaalida ugu badan dalka maraykanku ay degan yihiin iyadoo haatan waryahayaga cabdi kaafi yuusuf aadan uu soo maray qaar ka mida goobaha codaynta ee waqooyiga magaaladaasi ee ohaayo aan idhahdo colombos waxaana warbixintan ku eegayaa si ay dadku u codeynayeen waxaad weli naga socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan ku suganahay goob ka mida goobaha ay codbixintu ka socoto oo ay soomaali badan ka codaynayso halkaasna waxaan kula kulmay qaar kamida soomaalida halkaas codkooda ka dhiibanayay waana kuwaana darinkooda waxaad iigu bilowdaa magacaago saddexan koraad xasan xuseen koraad soo dhawow waxaad joogtaa goob codbixina ma markii ugu horreysa od codanaysidba waa markii labaad waa markii labaad ad codanaysid maxay kaga gedisan tahay codayntan maanta ad codanaysid tii ka horreysay tii horeeto soomaali baa iigu jirtay tan laakiin waxba kama fahmayo
doorashadaani maxay kaga gedisan tahay doorashooyinkii hore aad soo codeyn jirtay
waxsaan isugu dhigan ma jiri jirin hore unbaa badan jirtay laakiin tan sibaa la isugu dhegaya ma gabadha ma aqaanoo naag sidanoo kaleeto usoo istaagta oo madow oo baa loo diidan yahay ma naqaan laakiin annaga gabar ahaanna waa ugu codaynaynaa madow ahaan noogu codaynana danteena noogu codaynayna ma doonayno trump waad mahadsantihin dhammaanteenba sidoo kale walaal
kusoo dhawo walaal idaacadda v o a marka koowaad waxaad igu bilowdaa magacaaga saddexan aniga magacayga bashiir xasan maxamed bashiir waxaad joogtaa goobtii codbixinta hadda waxaad soo dhiibatay codkaaga bal ma marka ugu horreysa ad codaysidba ha marka ugu horreysa codaya waa gartay bal dareenkaaga ka waran maasha allah wax wanaagsan weeyaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan codeeyey si fududna waa ku codeeyey kamaal haris baan u codeeyey inay soo baxdaan ayadaan rajeynaya waa gartay kamaal haris ayaan u codeeyey baa tiri maxaad ku dooratay waxaan ku doortay si gaara waa qof garanaysa shaqada dowladnimada iyo sida wadanka loo wada karo ninkaa kale ma garanayo sida wadanka loo wadi karo
waa gartay si guud haddaad kaanaha iga jawaabtid bal dareenka guud ee xamaasadda doorashadaani ka war
maasha allah aad iyo aad bay u kacsan tahay aad iyo aad baana dadku ugu codaynayaan aad iyo aad baad u mahadsanta bashir odan mudan
waa hagaag daawadayaal weli waxaan ku sugannahay goobtii ay ka socotay codbixinta haddana waxaan la kulmay mid ka mid ah musharaxiinta soomaalida ah ee tartamaya sanadkaani mid ka mid ah oo u tartamaya aqalka sare ee gobolkaani ohaayo maxamuud jaamac maxamuud jaamac kusoo dhawow v o a soomaalidiina xoogaha waxay ka niyad jabsan tahay inay codayaan way ka yare hesitantibikiyo way ka yare hakanayaan sababtoo ah dagaalka saameyn uu ku saameeyey dagaalka ka jira gobolka bariga dhexe dagaalka gaza iyo libanon ka socda ay leeyihiin inaan codaynaba xataa dadka qaarkood culama waxay u sheegaysaa inaysan doorashadaba ka qaybgelinin marka sidii hore uma soo bixin dadku maxamuud aad iyo aad baa umahadsan tahay adiga mudan walaal
dhegeystayaal weli waxaan ku suganahay goobta codbixintu ay ka socoto dhegeystayaal weli waxaan ku suganahay mid kamida goobaha ay codbixintu ka socota magaaladani colombos qaar badan oo dad badan oo soomaali ah waa gartay adiguna magacaago saddexan igu bilow magacayga sacdiye xasan yuusuf weeye sacdiye kusoo dhawow idaacadda v o a bal dareenkaaga iyo doorashada ani waxay kaaga dhigan tahay maya waa ku dhawahay walaale maasha allah alxamdulilah aniga waa first time aan codeeyo horta muddana wadankan waa jooga laakiin maanta waxaan u codaynayaa ahaa islaanta waxaa la dhihi jiray kamaala harrison waa gartay bal doorashadan see dareemaysaa doorashadan inay challenge tahay inaan soomaali haddaan nahay dee aan u codayno qofka annaga dantu noogu jirto qofka ilmahayagii iyo dadkayagii soo tahriibay aan celinayno dhul dheer soo maray marka waa inaan codaynaa u codaynaa dimuqraad waa mahadsan tahay magacaago saddexan adiguna blow magacayga waa faatimo xuseen maanta waa codeeyey waxaan u codeeyey kamaala haris dimuqraadi ma codayntii kuugu horreysay baa codayntaani maya maya maya dhowr jeer macodeeyay six or seven times maxay codayntaani maanta aad codaynaysid ama doorashadaani maantay bal ka warra dareenkeeda iyo jawigeeda iyo si aad dareemaysa oo waxaan dareemayaa inay fiican tahay in la codeeyo qof kasta oo jooga wadanka oo sirisana inuu codeeyo waa waajib saaran soomaali ahaan aniga de reasonka ugu weyn u codeeya waxay tahay inaan doonayn in dadka soomaaliyeed maxaan ku idhahaa la celiyo rafaadka soo maray second i don't want in maxaan ku idhahaa dadka raba inay yimaadaan wadanka haddaan uu ka hor istaago trump markii horena wuu naga hor istaagay dad badanoo falay sugayaalah yuu joojiyey haddana ma doonaya dadka soo galootiga oo dhan inay yimaadaan wadanka wadankaanna waa loo soo kala horreeya moogay wadankan waxle ma jiro diyaarna waxaan u nahay soomaali haddaan nahay inaan codayno taraamna ma doonayno doorashadaani maxay kaga gedisan tahay doorashooyinkii hore aad soo codaysay doorashadan way isku dhegan yihiin labadaba runtii marka loo fiiriyo dimuqraadiga iyo republicaanka marka hore waxay ugu bilowda magacaaga saddexan magacigu waa ibraahim axmed xasan walaal ibraahim waxaad codaysay bal ka waran dareenkaaga wallaahi alxamdulilah dareenkaygu waa fiican yahay waxaan gutay mid ka mid ah waajibaadka saaran muwaadiniinta dalkan u dhashay waxaana soo dhiibtay codkayga
bal dareenkaaga ma doorashadii kugu horreysay baa tan imise waa midii maxay tahay doorashadan tii igu horreysay ma ahan doorashooyin hore aan ka qayb galay laakiin tan hadda maanta aan joogna waa midii hadda federaalka oo sanadkan ka waran doorashadan waxay kaga gedisan tahay doorashooyinka hore wallaa doorashadan doorashooyinka hore waxay kaga gedisan tahay way ka xamaasad badan tahay horta kuwii hore sababtoo ah nin horey madaxweyne usoo ahaa oo la garanaya dalkan waxa uu usoo qabtay iyo waxa uu ka haleeyey iyo qof hadda ah vice presidentiga dalka ayaa ku tartamaya marka sidaasay uga xamaasad duwan tahay cabdikaafi yuusuf aadan v o a colombus ohio
wahgaaga dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay waryahayaga cabdikaafi oo la kulmay qaar ka mid a codbixiyayaasha colombos ohio haatan aynu kacno dhinaca iyo magaalada minneabolis gobolka minnesota oo khadka si toosa ugaga jira waryahayaga maxamuud masacade oo dabcan goobjoog ahaa islamarkaana soo maray qaar ka mida goobaha ay ka codaynayaan dadka maraykanka gaar ahaan dad badan oo soomaaliya gobolkaasi ku nool ugu horeynba maxamuud soo dhawow hadaad marka hore haddaad sawirguud naga siiso in codayntu se uga bilaabantay goobaha tagtay iyo weliba soomaalida codaynaysay haddaad war naga siiso
shirwac aad iyo aad baad umahadsan tahay saaka aroortii hore saacaddu markay ahayd toddobada aroornimo ayay goobaha codbixinta ee gobolka minnesota ay furmeen waxayna dabcan soo xormi doonaan caawa sideedda fiidnimo markay tahay intaa u dhaxaysa ayay dadka soomaalida iyo guud ahaanba dadka maraykanka ee gobolkan degan ay codkooda dhiibanayaan iyaga oo go-aan ka qaadan doona cidda soo baxaysa doorashada guud ee waddanka maraykanka sidoo kale waxa ay dadku u codaynayaan doorashooyinka gudaha gobolka minnesota hadday noqon lahaayeen golayaasha deegaanka kuraasta komishinarada iyo weliba aqalka hoose ee gobolka minnesota waagag waynu soo noqon doonaa tartanka iyada waxa qodobada ama aan idhaahda kuraasta kale u codaynayaan guud ahaanba labada musharax qodobo kala duwan bay soo bandhigeen dadweynaha ka iibinayeen hadday noqoto dhaqaale socdaal dhinacyo badan oo kala duwan arrimaha qoyska waxa la xidhiidha soomaalida markaad la sheekaystay iyo dadka codaynaya innaba ma jiraan dad kula wadaagay waxyaaba ay ku salaynayaan codkooda amaba si gaara ay ugu hayaan isha oo ay codbixintan ay eegayaan ama ay ku kala dooranayaan labada musharax
mar kale waad mahadsan tahay soomaalida dabcan halkan jooga ee codaynaya waxa ay codkooda inta badan ku saleeyaan saddex arrimood baa ugu muhiimsan guriyeynta caafimaadka iyo arinta immigrationka ee soogalotiga sharciga sidii u heli lahaayeen waxaad nala socotaa cabdiraxiin oo haatan dhalinyaro badan iyo dad badan oo soomaali ah oo wadanka ku cusub oo sharci doonaya inay jiraan oo aan weli sharci haysanin marka soomaalida gobolka markaad la hadasho sanadkan waxaad moodaa codayntooda ugu badan inay xooga ku saarayaan dhinaca immigrationka iyo ciddii u roon labada musharax in dadka wadanka sida sharci darada kusoo gala ay sharci helaan waxyaabaha aadka u weyn oo ay dadka reer minnesota markaad la hadasho ay codkooda u dhiiban doonaan ayay ka mid tahay dhinaca kale waxaa jirta dad soomaali ah oo maalmihii ugu dambeysay aada maqlaysa iyagoo dhahaya doorashadan maba codaynayno amaba labadoodaba uma codaynayno dhexdhexaad baan ka noqonaynaa iyagoo dadkaasina aragtidaa ku salaynayay waxaa ka socda gaza dagaalka u dhexeeya falastiiniyiinta iyo israa'iil dadka faraha badan ee reer falastiin ee lagu laayay magaalada khaza marka dad fara badan ayaa iyaga laftooda laga yaabaa maanta in aysan codaynin laakiin soomaalida intii aan la kulmay goobaha codbixinta aan ku arkay ee saaka codkooda dhiibanayay waxa ay codkooda ku salaynayaan in ay doortaan musharax aan muslaan islaan nacayb taageeraynin soo dhaweynaya dadka soogalotiga ah ayna iska dhex arki karaan waxaad nala socotaa soomaalida gobolka minnesota in kuraas badan oo la doortay ay ku leeyihin xisbiga dimuqraadiga marka dadkii aan la kulmay xisbiga dimuqraadiga inkastoo jiraan dad republican kana codeynay waagaag maxamed n maxamuud n dabcan markaynu taa ka nimaadno waxaad carabaabtay in ay jiraan marka laga yimaado kursiga madaxweynaha iyo madaxweynaha iyo weliba labada xisbi ay kala tartamayaan inay jiraan kuraas kale oo loo tartamaya kuraastaasi gobolka waxaynu ku naqaana inay soomaali hore uga tartantay ma ku jiraan soomaali tartamaysaa sanadkan dadka la dooranayo ee loo codaynayo
aad iyo aad waxaa tartamaya oo loo tartamaya ilaa iyo toban kursi oo kala duwan ugu sarreeyo ee kursiga ilhaan cumar ay ku fadhiso oo lafteedu ay tartamayso waxaa jirta labo ka mid a aqalka koongareeska gobolka minnesota aan dhahday saddex actually oo saddexdaba ay soomaalidu ku fadhiso mid ka mid a ayaa isbedeli doona oo gabar soomaaliyeed oo layidhahdo hadan xasan ayaa ka tegeysa gabar kale oo soomaaliya oo layidhahdo ancaam maxamuud ayaa iyadana kursigaasi kusoo bixi doonta oo dabcan cid la tartamaysa hiba ma jirto oo kursigaasi waa kursi soomaalida ay ceshan doonto dhinaca kale arinta isha sida weyn loogu hayn doono soomaalida gobolka minnesota shirwaca waxaa ka mid a magaalada st cloud ee gobolka minnesota oo soomaalidu xili dambe ay halkaa u guurtay oo ay degaysay deegaankaasuna aanu ahayn markii hore deegaan soomaalida laga soo dhaweynayay in caawa natiijada soo baxdaahi ay keeni karto in saddex qofood oo soomaaliya halkaa ka tartamaysa ay saddexdooduba ama soo baxaan ama mid uu ka soo baxo amaba ay soo bixi waayeen intaba way dhici kartaa kursiga ugu muhiimsan oo halkaa laga ku tartamaya soomaalida waxaa ka mid a aqalka koongareeska ee gobolka minnesota oo xisbiga dimuqraadiga wiil u tartamayo la yidhahdo cabdi dysone uu ka tartamayo sidoo kale kursi waxaa jira laba qofood oo soomaaliya ku tartamayaan oo golaha deegaanka ah oo wiil iyo gabar ah hudde ibraahin iyo borinin la yidhaahdo marka labadaasi qofna fursad ay haystaan ay kusoo bixi karaan lakiin haddii halkaa laga soo baxo soomaalida gobolka minnesota waxay u noqon doontaa guul kale oo doorashada ka gaareen waagaag aad iyo aad ayaad umahadsan tahay dhegeystayaal kaasubco wariyahayaga maxamuud masacde oo khadka si toosa ugaga jiray magaalada minneabolis ee gobolka minnesota halka weli aad nagala socotaana waa v o a oo idinka soo gaaraysa washington haatanna aynu eegna gobolka virginia duleedka magaalada tan washington waxaa ku noola soomaalida ugu badan nawaaxigan laysku yidhaahda d m v ama gobolada maryland virginia iyo weliba magaalada washington d c haddaba waryahayaga saare cabdi axmed ayaa tagtay mid ka mid a xarumaha codbixinta islamarkaana warbixintan nooga soo dirtay aroor hore oo saaka ah goobaha codbixinta gobolka virginia dadkii aan kula kulmay oo ay ka muuqatay ahmiyadda ay u leedahay doorashadan ayaa safaf dhaadheer u sii galay si ay doorashada codkooda u dhiibtaan waxaana codbixiyaasha halkani ay ku sugan iskuulka dhexe ee james k polk iyo iskuulka sare ee thomas jefferson oo ku wada yaala xaafadda alexandria iyo sidoo kaleeto dhinaca fols george oo aan gaarayba aan kula kulmay dad fara badan oo halkaasi isugu soo baxay oo shacabka maraykanka ah si ay codkooda u dhiibtaan una doortaan xilalka kuwa hoose ilaa iyo kuwa heerka federaal musharaxiinta u tartamaya si ka duwan sannadihii hore loo arki jiray doorashada maraykanka muslimiinta ayaa sanadkan ooy soomaalidu ku jirto waxaa goobaha codbixinta kuwa aan kula kulmay qaarkood ay ii sheegeen inaysan u codeynaynin sanadkan musharaxiinta donald trump iyo kamala harris oo labaduba labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga oo xisbiyada ugu waaweyn dalkan maraykanka ka taagan ah taasi beddelkeedana qaarkood waxa ay ka aamuseen inay codadkooda dhiibtaan kuwo kale waxa ay u leexdeen markii ugu horreysay codadka musharaxiinta inay siiyaan dhexdhexaadka ah halka qaarka kaleetana aysan doorashada aadin inkastoo ay jiraan weli dad labada dhinac u kala codeynaya dadkaasi waxaa ka mid ahaa awees ashir oo degan folis george virginia sahra waa run hadda ayaan imid waxaan waxaan imid qayb ka mid a ama meel ka mid ah goobaha lagu codeeyo oo ku taala skyline folis george virginia waxaana soo dhiibtay codkayga maadaama aan ahay muwaadin maraykan ah dareenkaagu waa sidee waa doorasho taariikhi ah oo ay tahay qof walboo muwaadin ah inuu dhiibto codkiisa si uu uga hortago waxyaabaha aanan amaba uu u doorto qofka dantiisa ka shaqaynaya
marka adiga iyaad u codaysa haddaan ku weydiiya aweys
runtii ma jecla inaan sheego qofkaan uu codeeyey laakiin waxaan codeeyey xisbiga independentiga weliga demuqratic laakiin sanadkan waxaan codeeyey independent
danaha maraykanka ee israa'iil iyo dagaalka bariga dhexe ayaa saameynta ugu badan ee go'aamada doorashada codbixinta dadka muslimiinta ah gaar ahaana soomaalidu ay sanadkani si weyn u saameynaysa oo laga dhex arki karaa dadkaasi aan la kulmay waxaa sidoo kale ka mid ahayd sucaad mire oo aan kula kulmay iskuulka sare ee thomas jefferson oo ah iskuul ku yaala xaafadda alexandria saar horta doorashadu sideedaba cidda u codaysay caadad sida caadiga ahay waa dadka qofka sirba u tahay laakiin waxaa sanadkan wax la qariya ma leh sanadkan waxaa waaye waagii hore anigu weliga dimuqraatiga ahaan jiray laakiin sanadkan arrinta qaza aada noo taabatay marka waxaan isiri amay kuu roontaaba inaa faraha kala baxdeedba waa ka fogaada aan madaxweyneba umaba codaynba laakiin localka uma coday si lamida sidaasi sucdi oo ayaduna aan kula kulmay isla folis george ayaa ii sheegtay inay u codaysay kamala harris oo iyadu haddii ay noqoto madaxweyne noqonaysa haweeneydii ugu horreysay ee taariikhda ka gasha dalkan maraykanka sahre cabdi axmed v o a gobolka virginia ee odwadaagta la ah magaalada washington d c
haddaba in ka badan sideed sannadood gudahood amaan idhahda sagaal sannadood gudahood madaxweynihii hore sidoo kalena laga yaabo inuu noqdo madaxweynaha mustaqbalka waa donald trumpe ayaa wax ka bedelay wax ka bedel ku sameeyey siyaasadda xisbiga jamhuuriga xilli dalka maraykanka dadkiisu ay siyaasad ahaan kala qaybsan yihiin wariyaha v o a tina twain ayaa eegeysaa iskudayga trump ee soo laabashada siyaasadda ee taariikhiga waxaana inoo soo jeedinaya warbixin arrintaasi ku saabsan maxamed cabdi حسن
labada wariye ee tv-ga fox news bret bayer iyo safana gethery ayaa ku dhawaaqay in tv-gu uu sii saadaarinayo in jo biden uu xilkii madaxtinimo ku guulaystay arrintu waxay ahayd inay halkaasi ku dhammaato hase yeeshee donald trump oo ahaa madaxweynihii shan iyo afartanaad ee maraykanka diyaar uma ahayn inuu qirto in laga badiyey haddii aad tirisid codadka sharciga ah anigaa si fudud u guulaystay haddiise aad tirisid codadkaan sharciga ahayn way isku dayi karaan inay codadka naga xadaan ayuu yidhi donald trump ayaa ku booriyey taageerayaashiisu inay koongareeska ka hor joogsadaan tasdiiqinta natiijadii doorashada markii ay taariikhdu ahayd lixdii janawari ee sannadkii laba kun iyo koob iyo labaatan We fight like hell, and if you don't fight like hell, you're not going to have a country si anymore.
adag baan u dagaalamaynaa haddii aynaan si adag u dagaalaminna wax dal ah oon mar dambe yeelan doonaa ma jira ayuu yidhi wixii dhacay ayaa noqday muuqaalan weligii laga filan inuu maraykanka ka dhex dhaco taas oo keentay in mar labaad trump loo qaado codka xilka xayuubinta diidmadiisii natiijada ayaa calaamad u noqotay in trump uu yahay nin wixii lagu soo dhaqmi jiray ka baydha waa kan ras bietner oo ka tirsan wargeyska the new york times I think what you see is somebody who has incredible confidence.
waxay la in tahay his qofkaan own aragnaa waa qof intuition.
kalsooni siyaadaha ku qaba naftiisa ayuu yidhi ras wetner iyo susan craigy waa wariyaal dhinaca baadhista u qaabilsan wargeyska the new york times waxayna isla qoreen buugga lagu magacaabo lucky loser amaba nasiib weynihii guuldaraystay kaasi oo ay kaga hadlayeen sida trump uu isugu muujinayo inuu yahay milyaneer isagoo xoolihiisa gacantiisa ku tacbaday He has not, since the early 80s, really trusted people who have subject ilaa area bilowgii expertise in siddeetamaadkii almost weligii muu aaminin dadka khubarada ku ah xirfadahooda mar walbo ay hawl u qabanayaan isaga ayaa u sheegi jiray sida uu wax u rabo ayuu yidhi dhismayaashiisa waxaa si weyn uga muuqda magaciisa iyadoo far dahabiya oo waaweyn lagu qoray taasi oo calaamad u ah yididiiladiisa iyo isxayeysiintiisa He was worth 200 million when he would talk. It was an interview he gave to the New York Times, and that laba grew boqol to oo milyan oo dollar ayuu haystay markii uu new york times waraysiga siiyey haddana lacagtaasi waxay noqotay hal bilyan markii toban sano kadib uu waraysi siiyey barnaamijka 60 minutes donald trump ayaa dadka kaga dheereeyey inuu soo jiidasho sameeyo isuna muujiyey inuu yahay qof dadka heshiisya la gaadhi karaa malaayiin dollar ayuu magaciisa ka sameeyey hase yeeshee guulahaasi waxaa daba socday dhibaatooyin dhaqaale shirkadihiisu waxay lix mar xereeyeen inay kaceen goobaha khamaarka lagu ciyaaro oo isagu lahaa ayaa kacay oo iyaguna xidhmay trump ayaa guuldarrooyinkaasi dhaqaale dib uga soo kabsaday kadib markii uu bilaabay barnaamijka tv-ga ka bixi jiray ee lagu magacaabo apprentice Ladies and gentlemen, I am officially running for president of the United States.
mudanayaal iyo marwooyin waxaan si rasmiya ugu tartamayaa xilka madaxweynaha maraykanka dalkeenna waxaan mar kale ka dhigaynaa mid weyn ayuu yidhi isagoo aan gabasho lahayn ayuu trump noqday mid wax kala fogeeya oo wadaniyadda ku ololeeya When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs.
marka mexico ay dad soo dirto ma soo dirto kuwa ugu wanwanaagsan ee waxay noola imanayaan daroogo dembiilannimo kuwa wax kufsada iyadoo aan u malaynayo in dad wanaagsanana ay ku jiraan ayuu yidhi markii uu madaxweynaha noqday trump waxa uu magacaabay garsoorayaal maxkamadda sare gala kuwaasi oo ka caawiyey inay beddelaan sharcigii federaaliga ahaa ee xuquuqda ilmo iska soo rididda The U.S. death toll now above dadka badan boqol iyo 150,000.
konton kun oo qof ayaa maraykanka ku dhintay horaantii sannadkii laba kun iyo labaatan xanuunka covid 19 waxa uu tijaabiyey kartidii donald trump trump waxa uu boobsiiyey soo saaridda tallaalka cudurka waxa uu sidoo kale soo jeediyey in saynis yahanadu ay eegaan in biliijta amaba daawada dharka lagu caddeeyo loo isticmaali karo in fayraskan lagu dilo iyada oo dad ka badan sagaal milyan oo qof uu xanuunku ku dhacay tirada dhimashaduna ay dhaaftay laba boqol iyo soddon kun ayaa bishii nofembar ee sannadkaasi ay dadka maraykanku doorteen joe biden inuu noqdo madaxweynaha xiga ee maraykanka intii uu xilka ka maqnaa trump waxa uu la kulmay dhowr dacwadood oo dembiilanimo waana madaxweynihii ugu horreeyey ee dembiilanimo lagu helo sidaasi oo ay tahay hadda ayuu ka caansan yahay xilli kasta oo hore waxa uu sannadkan ka badbaaday iskuday dil arrintaasina waxay sii xoojisay dabarka isku haya isaga iyo taageerayaashiisa pam smith waxay taageertaa donald trump God has a plan for Trump, and he absolutely was spared for some purpose and ilaahay reason, qorshe and ayuu ka hopefully leeyahay it's trump become the sabab iyo ujeeddo ayaana loo badbaadiyey waxaa rajaynayaa inuu noqdo madaxweynaha toddobiyo afartanaad ee maraykanka ayay tidhi siyaasadda maraykanku marna ma ahayn sida ay hadda tahay ilaa markii trump uu fagaaraha soo galay trump oo ah mid ka mida labada qof ee qoray buugga lagu magacaabo the art of comeback amaba habka dib loogu soo noolaado ayaa hadda isu diyaarinaya inuu noqdo mid ka mida dadka ugu magaca weyn ee siyaasadda maraykanka
wagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsanyahay maxamed cabdi xasan oo warbixintaasi inala socodsiinayey dhinaca kalena madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala haris oo la tartamaysa donald trump ayaa ahaa shakhsi ka soo baxday mid ka mid a gobollada dadkiisu ay ugu kala duwanaanshiyaha badan yihiin dalka maraykanka ee california wariyaha v o e matt dil ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada oakland ee gobolkaasi cashe ibraahim aadan ayaana inoo soo jeedinaysa
hooyaday waxay ahayd qof aad u karti badan dherarkeedu wuxuu ahaa shan fiid midab maariina leh oo lahjad leh waxay dhalatay kun sagaal boqol lixdan iyo afartii sheekada kamala haris way bilaabatay waa xaafadaha ay ku nool yihiin dadka ka soo jeeda bulshooyinka kala duwan islamarkaana
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a reediga xeryaha dhadhaab waa barnaamij ka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari barnaamijka waxaad ku dhegaysataan toddobaad walba labada mawduuc ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o eda dhadhaab ee ka soo gasha mawjada f m ta hal ibar lix dhibic todoba megaartis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaxootiga ku nool qayba ka mid ah xaafadaha xerada dhagaxley oo ka cabanaya biyola-aan ka jirta xaafado dhowra oo ku yaala xeradaasi sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah ardayda wax ku barta iskuullada ku yaala xeryaha oo rajo badan ka qaba inay helaan fursado jaamacadeed oo dibadda ah iyadoo dalal dhowr ah ay bilaabeen in deeq waxbarasho ay siiyaan ardayda qaxootiga ah kama marra xubintii shakhsiga oo toddobaadkan marti noogu yahay maxamed khaliif axmed oo wakhti dheer ku noolaa xeryaha oo aan ka waraysanay marxaladihii oo soo maray ganacsiga qaxootiga iyo kaalinta ganacsiga oo kaga jiro nolosha bulshada qaxootiga ah barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed qaxootiga ku dhaqan xeryaha ayaa si guud uga cabanaya biyiyari ka jirta guud ahaan xeryaha iyadoo qaxootigai qaarkood ay sheegayaan in si maalinla ah aysan u helin biyo ay cabaan taas oo saameyn toosa ku yeelatay nolosha kumanaan qoys oo qaxooti ah haddaba qoysaska ku nool xaafadaha galbeed ee xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab ayaa ka cabanaya biyo la-aan in muddaha ay ku nool yihiin ayagoo ka warbixiyey heerka ay gaarsiisan tahay biyola-aanta ka jirta xaafadaha ay ku nool yihiin maasha allah walaal waxaa leydhaha xaliime ibraahin xasan waxaan ku magac dheerahay xaliime geney waxaan joogaa balooga laleeyahay jiiteen waxaan ka dhib badan aan noogu hayo biyo la-aanta ka jirto karoone ilaa intii ka sokaysay karoonihii biyo waan haysanay inta ka sokaysay laakiin wax biyo la yidhahda ma haysano waxaa laga yaabaa bishii laba jeer inayna soo aado sideed caag oo isbuucan shan iyo tobanka cishaba afar shan iyo toban kalena afar aan helno aad iyo aad adduunka waxaan lagu nool yahayna waa biyo ma garateen dhibkaasaana haysto hay-adaha waxaan ka codsanaynaa in horta hunguri ilaahay baaba loo qabaaha in biyaha nagala caawiya yaan aad iyo aad ugu baahannahay walaalow intaasaan aan maanta u taagannahay waayahay balogan imise qoys ayaa degan qaabkeesa biyahan cariiriga ah aad u qaybsataan ama aad u wadaagtaan marka ay soo dhacaan biyaha waxaan horta waxaan ka koobannahay boqol iyo labaatan horaan baan ahayn haddana ilaa lixdan qoys haddayna yareen lixdan qoys camal wayna soo korfuushay oo bannaanka ay degan yihiin laakiinse annagay nala nool yihiin oo biyuhu nala cabaan culaas weyn aan dareennay biyo maanta la helo oo qoys ku filan ama ku reer dhaqanno waxaa noogu dambaysay karoonihii karoona siduu u baxay ilaa hadda la taagaya fiinaawiid biyo waxaan ka raadsanaa afar laad saac magaalooyinka meel kasta ninkii gaadiid qaba nin alla ninkaa qabina waa inuu gacantiisa ku raadsada iyo xooggiisa marka dhib weyn baa nagu haysta waayahay adig qoys ahaan imsaag ayaad isbuuciga ka heshaan tubadan isbuuci waxaa laga yaabaa inaan afar caag keliya ka helo afar caag umbaan ka helaya isbuuciisa kale waxaa laga yaabaa baryo tubooyin kaleo hareerahayga inaan ka baryo oo la yidhahda maalin kasta tubo waad leedahe maxaad noo lugoynaysa noo taagantiin raadsada biyihiinna meelahay naga jiraan raadiya waan tagnay xaayadda wooch meesha biyaha waan tagnay tirika laba jeer waa tagay aniga kula hadlaya xaliime ah ilaa haddana waan yaabannahay marka alxamdulilah ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu roob qayr qaba noo keeno hay-adahan waxay noo hayaan nagu soo caawiyaana culeyskan halka uu ka jiro horta kuleyl saa'idna wuu jiraa oo bamka biyaha hoos kama soo jiidaya wixiina waa soolar oo ceeryaan hadday imaado soolarkii waxba ma kululaanaya ugu dambeyn hay-adahan waxaan ka codsanaynaa annaga sidii lagu yaqaano qaxootiga in aad iyo aad noola caawiyo ama ahayn nala yidhaahdo walaalooyinow tashto dhooraarin in nagala dhigo meel nala saara midna ma rabna annaga inaan nala ogaado hay-adaha noo yimaadiino wax al wixii caawin ah oon hay-adaha u n c r aan ku barannay in nagala caawiyaan u baahanahay walaal aad bay u mahadsan tahay taasina waxay ahayd xaliimo ibraahim xasan oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari qaxootigan oo u badan danyar muruqmaal ah ayaa sheegaya in bulshada qaarkood ay biyaha iibsadaan balse ayaga aysan awoodin iyadoo labaatankii liitar oo biyaha la iibinayo toban shilin taas oo ay u dheer tahay lacagaha gaadiidka ay ku soo daabulayaan biyaha la iibsanayo waa tan kheyrahe maxamed xuseen oo ka mida qaxootiga danyarta ah oo la hadashay barnaamijka caweyska kana warbixisay dhibaatada ay u maraan helitaanka biyo ay cabaan maadaama una rafaasano oo jiiteen gaar ahaan eh biyo ma qabno haween imaalaan boqolka shilin horna iyo biisa ka gadoyna rafaasana jirgaamogaana dharasa dhagaan dharka unsa dhaqna boqolka shilin unsa ka dhaqfadna aloolayta ilmo unka si fadna iyo biisa ka dhaansasoyna buul five maadaama haddii isan walinin qabadaasan walinin qabada oomagna rafaasagna dhibaysagna walinin qabada waa tahay caagga biyaha imise lacaga ayaa laydinka siiyaa marka aad deegaanka biyaha u doontaan caaga biyaha jirgaankii toban shilin noo siye labaatan shilingna saka qaadadaan haddii un labaatankii saka qaadana waa inuuna inta i deegaankana feerahaani saka iigan oo tabaryarana hayta haween imaalan dhardhawowna dili oo shaqana dili minin dhoob iyo naarad balooga hoosa gaar gacanka qaadadaana biyos garaangariyaan gaar gacanka hibadkaana ebar buulfaafta maniin dhowta maadaama aramahaasana haysata walnin qabada dadkii oo maalqabeenkana mooti horodaayan baawara horodaayan iska gaadooyan biyo unan dantas waa dhibkasba nahay wal ma qabn wal una mootas qaadaana mal wal hafaasagna biyona ma qabna rafaad hashi tuubiniinka yaalana dhahrafaasagna way tuubiya qaar lihiriba hadda jiitaan jirjirjirg unkuwayaasa nambarkina may dhaansadaan labaatan beri ka hor qooska iyo laba iyo toban way meeqa cag biyo ayaa hesha isbuuci asbuucii afar jirgaan asbuuc afar jirgaan lakunoolad kore may kunoolad kore guri dhan madaginyo banaanka iifa haddaa haddii ana oo roobkooda meel ana galaaw ma leh waa hagaag dhinaca kale biyo la-aantan ayaa saameyn toosa ku yeelatay madaarista diinta lagu barto iyo masaajida ku yaala xeryaha sida uu sheegayo mid ka mida culimmada oo aan ku waraysanay gudaha xeryaha maqaayima belerey ibraahim cabdulaahi cali sheekh ibraahim cabdulaahi cali ay ka saayan dadka markaan ku bilow mayba degnaawna khaasatan bacley ji xaj yalahra bacley balooga gadaala ku degaana madaarista ed imaan ku jarta biilaan mayba ed aan ku jarta biilaan owlaada masaayida maykaala bacley khaasatan ji odayga madaarista qaabilsanaha mayba kayaale ilaa labaat iyo shan madarasa masaajidaha dalka dartum iyo dhowr masaajida kayaal yoosaasiin mayban haysta biil aan zaayida horey bii helaani madaarista qaar ilaa afar madaris iyo tubaksun anta kale biilaan markaan maylu kuyaa madarasada ilaa shan boqol arday dhigata afar boqol arday dhigata saddex boqol arday dhigata maylu kuyaa wal masquul ka galan ka istijuudan lakuwaay jamacada masaajidka maylu kuyaa markii lan ka kooy biilaan kutaba masaajidka qaabka tukuda waay marka arrintaasaan haysata biilaan zaa'ida oo idan dooraan haysata helay hor masaajida idan camirnaada jaran camiraantii hadde masaajidka idan liidada mayluka masaajidka biilukwaayi dadkii markii bii waayan xaafado kala weysan doonadaan aad buu u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa ibraahim cabdulaahi cali oo ka mida culimmada oo noogu warramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ugu dambayntiina maamulka guud ee xerada ayaa hay-adaha samafalka ka codsaday in wax laga qabto biyola-aanta ka jirta xerada ayagoo sheegay in dhowr jeer hay-adaha samafalka ay ku wargeliyeen biyola-aanta ay ku nool yihiin bulshooyinka qaxootiga ah hay-adaha waan kala hadalnay way og yihiin u n h r iyo hay-adaha kale biyaha ka shaqeeya aad bay ugu warqabaan arrintan dayac nagu jiraayo shidaalka loogu talagelay labada kun iyo sagaal iyo tobankii loo qiyaasay qaxootiga dhadhaab ayaa hadda weli la isticmaalaa population waa fahmi karta toddobaatan iyo saddex kun waa dhagaxle maantana waxaa boqol iyo dhowr kun waa marka halkaa gaabs baa ka jira gaabaska labaad waxaa soollaradii la isticmaalayay waxaa ka dhacday waayadan damasoollaradii lama dayactiro way iska fadhiyaan qaar marka ceelashu ayaguna hoos u dhacay biyahooda hoos u dhacay waxaa fara badan baabulationka soo kordhay waxaasoo dhan baa usutayay marka oonka horta wax keena waxaad arkaysa tubooyin dhowr bilood aan biyo aan ka soo dhicin marka waxaas un way og tahay markan waan u sheegnay habeenii maalin waan u sheegnay magacayga waa saciido aadan ali section g section liidha dhagahley kaam dhagahley kaam muddo hadda ugu yaraan aday saddex sano ku dhowaada oon baa ka jiraa sagshano qaar waaye dhagaxleyda dhanna ma aha biyaha way wada yaryihiin guud markii la dhaho biyaha way nagu yaryihiin sagshanada oon baa ka jira sagshanada oo oon ka jira haddana way sii kala daran yihiin sagshan la dhaho sagshan g bolog g nen bolog g ten sagshan la dhaho sagshan haj bolog haj for bolog haj five afartaa bolog oo si ahaana deris ah iska soo horjeedo boholneen biyo siiso biyo ma haystaan meel walba abashadooda waan geynay hay-ad walba waan u gudbinay u n c r baa ka warqabta d r baa ka warqabta intaasoo jeer waa loo fariistay weli hal lagama gaarin sagshan la dhaho sagshan key deris nala ah awskaad ah dad baahana ahoo new areval afara badan oo xaquuqdooda weli aan helin ay ku nool yihiin waa nala mid dadkii ay iyaga usoo doonan lahaayeen waa anagoo dariskii iyaga dariska hortooda degnaa ah ay nagu soo degeen oonkiiba ay noogu imaadeen dhib baa ka jira harada dhinacaas xaaladeeda waa waxaan la soo koobi waa tahay waxaad ka warbixisaa saamaynta idinku yeesheen dadkan qaxootiga cusub ah ee dulsaarka idinku ah haddana idinku dul ooman bal culays culays inta lagaa dareemaysaan xaaladda waxaa la soo koobi kara ma aha waxaa xaquuq baniaadanka ka baxsan bay xaaladeen u muuqataa saddex saa oo habeenamo mise sagaalkii habeenamo waxaad arki gabar gashaanti ah oo hilib bisil ah oo loogu talgalay inay guriga hooyadeeda ku noolaato saacaddaa jirgaan biyo ku wado mise jirgaanka intay biyo kusoo waaysa jidka wadada socotaad arki halis bay ku jirtaa gabadhaas aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen cabdulaahi cali aadan iyo siciide aadan cali oo ka mida maamulka xerada oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waa hagaag waxaan soo gaarnay qeybihi dhexe ee barnaamijka caweyska waxaan idinku soo maqan warar kale oo ku aadan isla sheekooyinka qaxootiga balse iminka aadinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo stuudiyaha igula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qeybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijkasi toos idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qeybka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamed khaliif axmed oo ah oday saddex iyo soddon sano ku noolaa xeryaha dhadhaab oo aan ka waraystay marxaladihii uu soo maray ganacsiga xeryaha qaxootiga iyo kaalinta uu ganacsiga xeryuhu kaga jiro nolosha dadka ku nool xeryaha dhadhaab waxaad kale oo maqli doontaan ardada wax ka barta iskuullada xeryaha dhadhaab oo ay kor u kacday rajadooda ah inay helaan fursado jaamacadeed oo dibadda ah kadib markii ay dalal horlihi bilaabeen inay deeq waxbarasho siiyaan ardada qaxootiga haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga xeryaha dhadhaab waxaa ku yaala suuqyo ganacsi oo ay siyaabo kala duwan ugu tiirsan tahay in badan oo ka mid a dadka ku nool xeryaha qaxootiga maxamed khaliif oo ka mid a dadki maxamed khaliif axmed oo ka mid a dadkii ugu horreeyey ee ganacsi ka bilaaba xeryaha qaxootiga ayaan ka waraystay sida ay ku soo bilaabmeen suuqyada xeryaha qaxootiga iyo kaalinta ay kaga jiraan nolosha dadka ku nool xeryaha dhadhaab xerada xagardheer bishii lixaad baa imid gaari xagardheergaari uu horeen ku jiray meeshaa markana la dejinaya dhowr sana abaar bay ahayd hataa reebaadiye markaa ma deganayn meeshaan cilaana la dejiyey libaaxa ayaa hergelkiibu iska ciyi jiray geriga ugaarta mataqaana geedka lagu dejiyey ood harsanaysa korka daaqi jiray sidaasay ahayd waxaa sokor baa la bixin jiray sokortiina lasii calee aan ku darsana weynay dhadhaab meel ka sokayso laga soo adeegtama lahayn markaas aan hod ganacsi soo bilaabay xagadheer miisaan lagama aqoon miisaanka xagadheer bakeeri buu ahaa bakeeri loor sokoraa soo iibsanaysaa bakeeri baad dhex dhigi ma jiri jirin miisaan lagama aqoonin marka waxaan maalin waxaan garanayaa hal maalin aan shan jeer dhadhaab u safraan garanaya oo wixii aan keena geb layga siinay waxaan keenaaba laga iibsan hal maalin shan jeer aan safraan garanay caleenshaha marka ganacsiga waagaa sidaa suuq ahaa annaga marka waxaan aaminsanahay ganacsi baan aaminsanahay in yacni wax soo saar aan aaminsanahay wax soo saarkaana waa lagu faa'iiday oo nolosha keer iyo mataqaan waxay bixinaysa boqolkiiba sagaashan boqolkiiba sagaashan ee, waxba naga- waxaa weye nagamata boqolkiiba hal bay ka tahay sagaashan kale dadka soo saarto dad hataa waxaa jira beera beera sa- yaryar samaystay oo ee, waxaa dadka haddii waxaan aaminsan dhul dhul beereed sida hadda diko oo kale iyo dhulka dhulbeereedka oo haddii la dejin lahaa dowladda kenya way ka faa'iidi lahayd dadkan wax buu soo saarana waa faa'iidi lahaa waxaa weeye dhulkan wax eh, dhul soo- wax soo saar saas ma leh dadka aan nala jooganayn ee dhegaysanaya meelaha kale jooga u sawir suuqyada xaqidha xeryaha ku yaala ama dhagax xidha noqoto ama ifaayi noqoto ama xaqidha noqotee waa suuq noocee maxaa laga helaa intuu leegyahay suuqan qof kastoo bini aadan wuxuu uga baahnaa wuu ka helayaa wax walba waxaan faradadeed ahayn waa laga heli Ba- dad hilibkiis baan laga helayn wax aan laga helayn male hilibka baa laga helayaa caanihii baa laga helayaa sokortii baa laga helayaa bariiskii qudaartii qudaartii oo kala duwan wax kasta oo qudaar oo la- oo, eh, yacni la helo Eh, basashi baa laga heli eh, kaaroodkii baa laga helayaa waxaa laga hela- eh, waxaa laga helayaa bahashii yaanyadii baa laga helayaa kabashkii baa laga helayaa sakuumihii baa laga helayaa cambihii baa laga helayaa eh, maxaa laga hel- war waxaa laga isbinishkii baa laga helayaa baastadii adduunkii sokortii caanihii eh, maxaan ku dhahaa suubagii saliiddii macsaradii tii kaloo mataa saliid caddayd eh, maxaan ku wax aan le- suuqaan eh, hilibkii iyo kawaanadii waa diyaar eh, wax aan suuqaas haddii aad tagta maanta aad laga waaya barafkii iyo warshadihii waa diyaar maqaaxidihii hoteeladii ee, dhammaan maqaaxidihii kaleo mataqaan yarashaaha oo mataqan lagu kifaaxayo ragga odayaasha isugu imaad lagu mataqaan casriyada in lasugu imaado mataqan haddaad aragti saasay way kala socotaa way kala socotaa magaalada way kala socotaa ee, dadkan kale waxaa ka- ka maqan shaqa abuur baa ka maqan shaqa abuur in dadka maantaqa in wax soo saarka badan bay oo yani wax- dadka dad wax soo saaran lahaa keliya anaga hadda waxaa naga maqan anaga hadda haddii aan nahay soddon iyo saddex sano xagadheer jooga waxaa naga maqan ee, sharcigii aan waddada ku mari lahayn waxaan igu maqaalaa in suuqu uu suuqyadanu ee, ay iyagu u soo dukaamaystagaaan oo ay ka sii qaataan badeecada magaalooyinka waaweyn ee kenya ku yaala oo xeryahan laftooda loo soo doonto in ay yihiin hoolsello dhul sii iibiya waxyaaba mataqaanaa oo jumla laga qaato bal arrintan waxay iga sheeg waa la socotaa oo arkayna oo horta wax marqaati waxaa wax ilhaysa ilaala ka dhan baa layidhi Ee, waddanka kenya sida hadda ee, gaaris oo kale sida ma garanaysaa nairobi hadda dhadhaabtan waxa hadda laga helo xeryahan qaxootiga ama dhagaxley laga helo ama ifo laga helo ama xagare laga helo lagama heli karo eh, dhagaxley oo kale eh, lagama helo ifo waxaan laga helin baa laga helaa waa ka badeeca qabownahay waa ka badeeca raqiysanahay way noo soo doontaa wayna- way qaataan nolosha xeryaha qaxootiga ganacsiga ay samaysteen iyo badeecada ay samaysteen nolosha xaggee bay kaga jiraa intee in leeg oo dad ayaa ku tiirsan oo siyaabo kale ugu tiirsan ganacsiga ka socda xeryaha way ku tiirsan yihiin oo dadkan gaariga wada aniga gaarigan soo iibsaday ee, ka dhe- ninba daroola ee wada daroolka meesha ku nooli waa sax Ee, waxaa jira dadkan ganacsiyada kareetooyin waxaa jira suuqa ka shaqaystaa jira oo mataqaanaa baqaarada ku xiran oo- suuqan way ka xamaashaan suuqan way ka xamaashaan marka dad badan baa jira oo marka suuqa ku xiran maqaaxyada gabdha shitaa jira saasoo kale oo shito waa- waa waa- waa jirtaa Ee, dad nadaafad oo xaaqaa jira Ee, dad waxaa jira dad dadka dharka u dhaqo oo ma garanaysaaye oo mataqaanaa oo joornaati ka goosto dad waxaa jira masaaran ay soo qaataan xaabada qofka degsa u jejebiyo oo xaafadaas mataqaanaa xaj- xabjeeskaas ku ku tiirsan baa jira Ee, way faran badan yihiin- way fara badan yihiin dadka dad malaayiin ruux oo kalea jirta oo danyar ah oo dadkaas ku sii daba nool waxaa dadka geela dadka daba yaalaan sii daba naalwa qof kasta oo wax haysta boqol ruuxa sii daba taallo oo labaatan ruuxa sii daba taallo oo kusii hoos nool
maxamedow dadku markay maqlaan xere qaxooti iyo hay-ada samafal waxay sawiran karaan in dadka la siiyo samafal ku filan iyo deeq ku filan Ee, xilligan waxa ay hay-aduhu siiyaan ama deeqda ay siiyaan qaxootiga ma ku filanta
waa ani waxaan soo jeeda iyadoo eh, bishii laba jeer raashin la qaadanaayo oo kaarka raashin kaarka hadda tobanlahoo kale la siinayo loor bariis ah ama loor loor bur ah iyo loor galley ah iyo laba caag saliid ah iyo hilib iyo sokor intaas iyadoo la joogi jiray hadda maxaa laga soo qaaday doorka hadda u dambeeyey meydka yaa u dambeeyey kii hadda la sii waday doorka hadda inoo dambeeyey maxaa la maxaa la bixiyey waxaa la bixiyey laba kiilo oo bariis ah nafarkii waxaa la siiyey laba kiilo bariis ah laba kiilo bariis ah baa la siiyey iyo waxaa la siiyey eh, eh, eh, maxaan ku rahaa afar boqoloo garaam oo misir ah iyo afar boqoloo garaam oo saliid ah intaasaa la siiyey inkastoo baabujukule ay jirto xoogaa baabujukule ay jirto oo qofka la siinaya ay jirto intee ka soo roog waxaas intee ka intee ka imaan waxaa intee ma qoys toban ruux ma ku filan tahay kuma filan hataa bajkulis marka lagu daro kuma filan karto hay-addii kaalmaati waaye lama laguma jisaaro oo waxyaalo badan hadda dawadoo kale waa istaalkii mataqaanaa ilahay wuxuu naga sii ana siiyaan waa sax xoogaha saliidaas kaarka hadda tobanlaha laba caag saliida lagu soo qaata waa sax kaalmaati waaye bariiskan waa kaalmaati digirta waa kaalmaati lagu- kama abaaldhacayno waa waa wax jira waay waa sax laakiin kuma filno looma dhihi karo yacni hay-addaa dadkan qoysay u degan yihiin lama dhihi karo inta kaloo bannaanka ka keenayaan baa saddex jibaar ka badan marka qudaarti may bixiyaan hay-adda hilibki may bixiyaan caanihii may bixiyaan ma bixiyaan sokortii waa- waana duruuri meesha ugu daran waa hilibkii iyo caanihii iyo sokorta waa meesha ugu daranba waxbarashada ilmaha inkastoo ha ay iskuulla sameeyeen oo hadda ni- ah, dadka eh, waxaa lo- waxay ku dhihin adiga ah, waatan iskuullaan kuu furno ilaa heer secondary waa sax way jirtaa iyaga waa ku mahadsan yihiin kaasi waxa uu ahaa maxamed khaliif axmed oday waayajoog ah oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab inta badan ardada xeryaha qaxootiga dhadhaabi ma heli jirin waxbarasho jaamacadeed marka laga reebo tiro aad u yar oo uu deeq waxbarasho siin jiray dalka kanada sanadkan ardadii ugu horreysay ayaa deeq waxbarasho ka helay dalka maraykanka waxaana ay tallaabadaasi kor u qaaday rajada ay ardada xeryaha dhadhaabi ka leeyihiin inay helaan waxbarasho jaamacadeed markii ay dhammeeyaan dugsiyada sare yaasmiin cumar maxamed oo ah ardayad sanadkan dhammaynaysa dugsiga sare ayaa sheegtay inay dadaal ugu jirto sidii ay ku heli lahayd deeq waxbarasho oo dibadda ah dabcan waqtiyada hore waxaa la dhihi jiray horta scholarship iyo yaradba hadda da scholarship iyo shay fursadda waxaa la dhihi jiray oo qof walba wuxuu ku wuxuu tartamay adiga laga horumarin ilaan dadkan kale ayaga waxaa la dhihi jiray qof oo sidaa ogtaana bilo bib adan waxaa la dhihi jiray c plus lama qaadanayo u maleeya marka waxaa ku tartami lahaa sida good grade ku heli lahayd oo maxaa la dhihi jiray oo aad ku aadi lahayd waqtiga maxaa la dhihi jiray aad scholarshipka ku heli lahayd aa biidho kusii sumeynaysa dabcan waan ku farxee markooda waan ku farxee oo qof walaalkii oo scholarship hele sidoo kale anna waxaa la dhihi jiray waxaa niyad ii gashay inaan saas camal intaan u dadaalo camal un dadkaas ka mid aa noqdo rajadayda ugu weyn taas waay cabdulqaadir maxamed makooma oo isna sanadkan ka baxaya dugsiga sare ayaa sheegay in rajadooda inay helaan deeq waxbarasho ay aada u sarrayso tan iyo markii ay dalal cusub ay bilaabeen inay bixiyaan deeq waxbarasho rajadeena aad iyo aad ayaa u kor- ay u korodheen because marka hore waxaa ku tashanayna hal meel keli Il- dadka dhanna ma wada helayaan hashi meel in laga qaataa laga yaabaa dhowr iyo toban dhowr iyo tobanka inaa ku jiraysa in kalena probabilitygeeda waa low maxaa la dhihi jire wadamada inay soo bataan waxay inoo- waxay dhiirigelin ay inuu abuurta oo inaan dadaalna waxbarashadan aan diiradda saarna waxaa ka mid ah sidoo sida germany iyo baasha welcome cops oo america maxaa la dhihi jire aad iyo aad ayaa ugu faraxna markay inoo imaato baashi welcome cops iyo wadamadaas oo jaamacada ina siinayaan cabdulqaadir waxa uu sheegay inay maanka ku hayaan in aqoonta ay ka barteen iskuullada xeryaha dhadhaab iyo haddii ay deeq waxbarasho ka helaan debaddeba ay ka qayb qaataan horumarka dalkoodii hooye ee soomaaliya waa rajo waa inoogu jirtaa inaan ku laabano wadankeena inkastoo hadda uu xaaladiis ay iska suubineen waxaa la dhihi jira waxaan rajaynaynaa xitaa haddaan kusoo barano meelahaas inaan dib ugu soo laabana bikaas waa wadankeena weli kama maarana inaan horumar gaarsiino oo xag walba ay noqoto bikaas hadda waxaa aragtaa dad badan oo inta ka wax ka barta way jiraan oo had- xaggaas hadda ka shaqaysta oo wadanka horumar gaarsiinaya waxaa ka mid ah madaxweynayaasha wadanka gudahood badankood kuma barnin iyo wasiiradaba waa wadamadaas shishe ayay wax kusoo barteen inta hitaa qaar wax ka barteen ay jiraan annagana sidoo kale inaan sameyno oo wadankeena horumar aan gaarsiin ayaan rajeynaya faysal maxamed caraale oo ka mid ah maamulka iskuulka sare ee jaarajilla oo ku yaala xagardheer ayaa ka hadlaya muhiimadda fursadda cusub ee waxbarasho ee uu bilaabay dalka maraykanku welcome copson campus horta waxay soo baxay sanadkii hore Eh, hal group aa maraykan ku tegay hadda oo arday ah oo xeryaha ka tegay ama aqoon aan u leeyahay qaarkood gruubkii labaadna sanadkan hadda ah waxaa buufiska u socdo xataa kuwa aan aad u garanaya ku jira qaarkood ilinka baa laga xareeyey hadda maalmahan bishan gudaheeda qaarkood jaamacadihii qaadan lahayn maraykanka iyo codsiya u dirsan ayaga qaxootiga jooga yaraan saddex iyo toban arday wax noocaas oo kale ah yaa micnihi hadda xeradan qaxootiga xaga dheera welcome corps on campus ee maraykanka ah waxaa la dhahaa gruupka 2025-2026 aa la dhahaa micnaha waa waa gruupka maraykanka tegi doono shan iyo labaatanka ka bilaaba ka bilaabi doono waaba diyaarsan yihiinba faysal waxa uu xusay in fursadaha deeqaha waxbarasho ee kordhay laga dareemay ardayda iyo goobaha waxbarashada ee xeryaha qaxootiga waxay ka bedeshay waxyaaba badan bay ka bedeshay waxaa ka mid ah xitaa qofka ardayga waxaa arkaysaa inuu haysto role model inuu haysto dad uu ku daydo inuu dadka badanaa waxaa riixa waxaa waaye markay arkaan in dadkii arki jireen inay sameeyeen waxyaabihii loo malayn jiray inaan la samayn karin marka horeba ama tusaale waddan kale inay tagaan marka waxaad arkaysaa ardaydii in dadaal fara badan tartan fara badan dhexdooda uu ka yimid aqoon ahaan xitaa markii performancega la fiiriyo track recordka marka la fiiriyo waxaa arkaysa ardada inay aad u perform gareen markay fanfoo yimaadaan sababtaa waxay ogyihiin imtixaanka u dambeeya lagu kala baxayay ama dibadaha lagu helay inay inay kusoo dhow yahay marka kor bay u qaaday hankooday kor u qaaday isdiyaarintooday kor u qaaday
dhegaystayaal inta ayuu inagu ogyahay barnaamijkii cawayska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayey anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhoweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsanid axmed dheere dhegaysta lahaatan aan ku nasanno mid ka mida kalimaha suugaantaa
Matan diyaare, matan diyaare, dahabakaalay. Aftaar ku dubto, duqa ku raace, dadabkakeennuna waa diyaar. Daadayaan dhaafana wuu diyaar. Isku dulgabowlana waa diyaar. Oo ii ducaysana wuu diyaar. inaan ku doono dugsi wadaagno maantan diyaare maantan diyaare dahabakaalay Aftaar ku dubto, duqa ku raace, dadabkakeennuna waa diyaar. Daadayaan dhaafnana wuu diyaar. Isku dulgabowlana waa diyaar. Oo ii ducaysana wuu diyaar. Anaa ku doorto dumar kaleeto, dumar kaleeto dartaa u daaye, daa u daaye, dartaa u daaye, daa u daaye, ha ii darnaanin. Ada, ada, i deeqa habiibi. Ada, i daawadaye, habiibi. Ada, i deeqo, ku daawadaye. Agaba, i deeqo. Miyaan diidayaa, diidayaa, miyaan diidayaa? Anaa ku doorto dumar kaleeto, dumar kaleeto dartaa u daaye, dartaa u daaye, dartaa u daaye, dartaa u daaye, ha ii darnaanin. Ada, ada, i deeqo habiibi. Ada, ku daawadaye habiibi. Ada, i deeqo, ku daawadaye. Agaba, i deeqo. Miyaan diidayaa, diidayaa? Miyaan diidayaa? nafku dayaysan dareen hagaayo haddii aad dabiibito haddii aad dabiibito ducan ku raacin Haddii aan daalo, tagta i saaro, higtorkayga gaare. Waa diyaar. Dadkaan kuleeyo. Wuu diyaar. Naftaa daweysana. Waa diyaar. Dalxiisigaysana. Wuu diyaar.
aad dabiibito dal aan ku raacin
guudahaan dhegaystayaal barnaamijka caweyska toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabinayey anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo toddobaadka dambe intaan dib u kulmi doono